abaalmarinta caalamiga ah ee qur-aanka kariimka ah oo sanadkiiba mar ay bixiso boqortooyada sacuudi arabiya ayaa waxaa sanadkan ku guulaystay sheekh soomaaliyeed oo muddo badan isagu ka shaqaynayey barista qur-aanka iyo tajwiidka sheekh xuseen nuur qalinleh oo aasaasay xarunta imaam shaadibi ee magaalada boorama ayaa wuxuu ku guulaystay abaalmarinta caalamiga ah ee barista qur-aanka ee dunida islaamka waxaana abaalmarintaasi lagu guddoonsiiyey magaalada jaddah ee lagu qabtay munaasabad caalami ah oo arrintaasi loogu talagalay amiir khaalid al faysal oo isagu matalayay boqorka sacuudiga ayaa abaalmarintaasi bixiyey xuseen barre aadan ayaa khadka telefoonka wuxuu kula xiriiray sheekh xuseen nuur qalinleh waxaana uu ugu horreynbu weydiiyey inuu faahfaahin ka bixiyo abaalmarinta uu ku guulaystay
jaaisada laysiiyey waxa weya waa jaa-ise sanadkiiba mar bay qabtaan xaflad oo maaragtay waxaan caalami ayay qabtaan xafladaasna waxaa lagu jaa-iseeyaa kolba ciddii marka ay yidhaahdaan ciddana ku haboon ay yidhaahdaan sacuudiga ay keenaan ninkii marka uqalmi karaa ayay siiyaan marka ilaahay tawfiiqdiisa iyo fadligiisa waxaa ilaahay qadaray inaan kasoo qayb galo sanadkan iyadoo xiid maaragtay internetad laga dhexeeyeen maaragtay ay wareysteen ama dad kale ay wareysteen inta badan ay wareysteen dad soomaaliya ay wareysteen iyo carabta oo sheekh qiraa'aadka dhiga oo hargeysa jooga ay wareysteen ay wareysteen maaragtay markas ka tirsan iyaga oo maaragtay cudwi kamid ah hargeysa maaragtay degan ay wareysteen marka waxay u garteen marka inay maaragtay cimrada maaragtay siyaray keenaan maaragtay waddanka sacuudiga markaa dabeedna maaragtay waxay igu dareen marka waxa weeyaan inay sanadkan maaragtay ay siiyaan maaragtay shahaadada ay siiyaan ayay maaragtay ii garteen taasina marka waxay ahayd un maaragtay waxa weye wax ilaahay maaragtay fadli ilaahay bixiyey oo tawfiiqda ilaahay iyo maaragtay waafajinta ilaahay maaragtay un ay sidaan ka warqabno abaalmarinta lagu siiyey waxay ahayd ta u qaabilsan macalinka dhiga qur-aanka kariimka ah ee ugu fiican sanadkan ee caalamka islaamka waxaad matalaysay soomaaliya markaa bal haddaad taariikh kooban naga siisid dadaalkii ama hawshii aad usoo martay barista qur-aanka labiiyo sideetankiibaa madarsadii horeysay maaragtay aan ka bilaabay xamar kolba hadduu si aan u furo maaragtay akhiiran markii kolba meel dhowr meelood baan soo maray aan ka furay qur-aanka waan ku dhex jiray waan dhigayay laakiin akhiiran maaragtay boorama ayaan ka furay sideed sideetankii madrasada maaragtay waxa weya laydhaaho maxamediya marka dambe shaatibiya magac ahaan u bixinay juhuud badan iyo maarata kheyr badanna maaragtay waxa weeyaan abu kasoo maaragtay ka jiray dabadeed maaragtay waxa weeyaan juhdigii marka caalamka aada ugu faafay marka waxay ictibaarinayeen oo eegayeen maaragtay waxa weeyaan dadka maaragtay markaskaa kasoo baxay markas imaam shaatibiya cadadkooda iyo tiradooda iyo juhdiga iyo maaragtay waxa weya qur-aanka aan ka galnay ilaahay tawfiiqdiisa maarata ilahna waafajiyey ayay maaragtay waxa weeyaan
waa tahay sheekh xuseen sida ku xusan abaalmarinta lagu siiyey waxaa lagu aqoonsaday qur-aanka tajwiidka lagu akhriyo marka bal fikrad naga sii tajwiidka iyo sidii uu kusoo bilaabmay iyo sidii aad soomaaliya ku keenteen tajwiidka soomaaliya cidda keentay waa la yaqaanaa waa macruuf waa sheekhaygii waa shacli suufi raximah allahu tacaala ilaahay sabab uga dhigay soomaalida meel kastay joogto soomaalidu ay ku abtirsanayso maaragtay qur-aanka iyo tajwiidka ay ku abtirsanayaan isaga oo sheekhu raximahullah mucamar awhaa oo cimri dheer ilaahay siiyey etoobiya iyo soomaaliyaba intaba juhdiga ku wadi jiray soomaaliya marka waxa weeyaan intifaacii ugu weynaaye nashrig nashrigi iyo faafintii ugu weyneyd ayaa ilaahay maaragtay waxa weeyaan ka dilaaciyey iyadoo ay juhdigiisa ognana soomaaliya ku gaabnayn oo etoobiya kusoo horreeyey weliba markaa sheekhayga ayaa ahaa maaragtay kii sabab ilahay uga soomaaliya marka anigu waxa mandiiq ahaan soomaali mail oo kale hargeysa oo kale ayaa saddex iyo sideetan ka bilaabay ardadii ka baratay maaragtay ilalaanka maarata waxbaa kasii joogay oo madaarislii qaar hayeen laakiin markii dambe nashrigii ugu ballaadnaa waxaa marka ilaahay sabab maarata aniga iga dhigay magaalada bowrama iyo nawaaxideeda maaragtay waxa weye ilaahay tajuudka uu ku faafiyo ardadii ugu horeysay hortaba ka horbaxday waxay ahayd sagaashankii ayay dhameeyeen sagaashankii markay masaajidka masaajida tujiyeen qaarkood maaragtay waxa weeyaan aada loogu farxay tajuudka wadanka yimiday gaar ahaan gobolka awdal yimiday aada loogu farxay dadka qaarkood culamada qaarkood ammaaneen ayaan ku yidhi anigu waxalle waxaan haylo jirta waxaad arkaysaan iyo mudahaad arkaysaan waa ikhlaaskii sheekhayga shacli suufi au odhan jiray maaragtay qorax dhacaysaan haye iga barta tajuudka au odhan jiray in la barto tajuudka tajuudka inuu faafo au aada u jeclaa kasoo bilaabo waktiga maaragtay waxa weyn ardadu dhameeyeen qur-aanka sagaashankii ilaa maaragtay yoomina haada maaragtay juhuuddii maaragtay waxa weeyaan aada u socotaan markaskii wuxuu dhalay ilaa toddobaatan markas oo kale oo ka juhdi badan isaga isagii markaskii shaabtadii ee asalka ahaa maraakiis ka juhdi badan oo ka kasoo wax soo saar badan buu dhalay oo intaasoo maaragtay dullaadii ay ka soo baxdo sanawiin ay ka soo baxdo waa tahay sheekh xuseen fikrad kooban laga sii taariikhdaadii iyo sidii aad qur-aanka ku baratay qur-aanka maaragtay dee waxaan kasoo bilaabi karaa un markii tajwiidka aan ku bilaabay waxaa lai bilaabay qur-aanka ugu horreyntii waalidka ayaa ii bilaabay raximahullah toddoba iyo lixdankii ayaa qur-aanka lai bilaabay maan dhamaystirin marka laakiin markii dambe jabuuti iyaan maaragtay lix iyo toddobaatankii aan qur-aanka aan tegay inaan bal kusoo khatimo oo kolkii dambena xamar ayaan tajuudka sheekha la kulmay tajuudkaan markii dambe dib igu soo celiya qur-aankiiba dib aan usoo bilaabay sideetanka akhirkiisii ama koob iyo sideetanka awalkiisii ayaan ayaan sheekha agtiisa ka bilaabay xaggana sheekha ayaa kaga xidhnaan jiray maaragtay qur-aanka tasxiixa iyo maaragtay subaca iyo sheekhaa kaga xidhnaan jiray isagoo asal ahaan kolkii u horreysa isagoo loo bilaabay markii dambena madaarista taxsiilka oo laba madarasadood oo xamar laga furay oo madaarista ugu horreysay oo maaragtay macalimiinta lakala odhan jiray maaragtay macalin mukhtaar iyo shariif ibraahim shariif cabdalla cali oo labaduba maaragtay aan nololka ogaa xafidahum allah sheekhaan kulannay sheekh cali suufi raximahullah ayaan maaragtay ano madaris masaajid ka maqan laba bilood ka maqan masaajidkaan de igu yaqaanay maaragtay macruuf xilqada ka ahaa ayuu maaragtay wax iga waayay marka laba bilood baan ka maqnaa markaasuu maalin ii yeedha yidhi xageed martay kuma arkin beryahan markaasaan ku idhi waxaan qabtay kismaayo markaasuu yidhi tajwiidkii waad baratay dugsi fur oo dadka tajwiidka bar buu iga yidhi marka arrin yaroo sahlan ma arkin anigoo maarata weliba dhalinyar marka ahaa inuu sheekhi marka maarata waxa way wax xilweyna saaran marata u arkayay anagoo ka fikirsabu markaa shariifku ii yeedhay marka uu dugsiga rabay dadoo ay furaysay igu yeedhay dibitakiibaan qabtay madarasat irshaad baan u bixiyey juhdi fiican anoo ka wada ayaan kasoo wareegay intaana sanad dhamaysanin marka hargeysa markii dambe ka furay marka aduu kolley tanaqulaad badan baa iska jiray meeshaan tegay ba haddana waan ka bilaadi jiray lix iyo lix iyo afar iyo sideetankii xataa waxaan jabuuti baan ka dhigayay maaragtay galaasaan ku lahaa madrasat alfurqaan aan ka dhigi jiray lix iyo sideetankii haddana sacuudiga nimde xilqad baan dhigi jiray masaajid ka dhigi jiray ilaa markii dambe maaragtay waxa weeyaan aan shimaal soomaal aan tegay hargeysaan ka furay afar galaasoo maaragtay taxfiida iyagana intaanan weli muddo dheer gaadhinba dagaalkii iu horeeya sideed sideetankii baa dhacay sideed iyo sideetankii baan marka awalkii iyaan u wareegay marka boora baan wareegay oon ka bilaabay maaragtay qur-aanka iyo maaragtay khayr ka bilaabay sidaasay markaa taariikhdu markaa dee kolley ay ahayd maarata iyada oo maaragtay muqtadafaad ay iska ahayd maaragtay ama ay taariikh ahaan si muqtadafaad kugu sheegaya ugu dambeyntii maxaad kula dardaarmaysaa ardayda qur-aanka baranaysa ee soomaaliyeed dardaarankaan siinayo waxa ninka ugu baahi badan hortaba maaragtay u baahan dardaarankaasi waa aniga nafteeda u baahan waxaan kula dardaarmayaa inay qur-aanka ay kalaam raxmaan kalaamka ilaahay subxaana watacaala inay u arkaan maaragtay waxa weeyaan adduun iyo aakhiro shayga ilaahay maaragtay waxa weeyaan qof au siiyo nicmo au siiyo bacda alislaami waaliimaan kitaabka qur-aanka maaragtay oo qofka ilaahay waafajiyo akrintiisa iyo ihtimaamkiisa iyo maaragtay waktigiisa inuu ku lumiyo oo xubnihiisa maalkiisa ku lumiyo shay uu ku lumiyo waa kitaabka kitaabka ilahay kalaamka ilaahay weeyi inayna u arkin baan kula dardaarmayaa inayna u arkin maarata shay fudud ee maaragtay waxa weeyaan wax lagu cizoobo adduun iyo aakhira lagu cizoobo wixii ugu weynaa ayuu ilaahay waafajiyey ninka ilaahay waafajiyey marka waxaan kula dardaarmi lahaa khayrukum man tacallama alqur'aana wacallamah siday u gaari lahaayeen maaragtay wax khayriyada u gaari lahaayeen inay maaragtay waxa weeyaan qur-aankana ka doorbidin waxyaabo kale ka doorbidin kii qur-aanka haray u bartay iyo ka iminka baranayaaba maaragtay khayriyada inay dalabkeeda raadiyaan si ilaahay maaragtay waxa weeyaan aclaa darajaat aljinaan aw ilaahay u siiyo aakhiro adduunkana ilaahay ku sharfo ninka qur-aanka maaragtay ilaahay siiyey waa sharaf iyo cizi ayuu mudan yahay adduun iyo aakhirada inay maaragtay gacanta midi ku qabtaan qur-aanka oy kii haru bartay maraajiceeyo kii aan beranin maaragtay waxa kii aan beranayana maaragtay ku dadaalo dabeedna maaragtay khayriyada ay raadiyaan oo macalimiin ay maaragtay qur-aanka macalimiin ku noqdaan oo dadka ay nashriyaan ay qur-aanka faafiyaan ilaahayna ilaahay maaragtay wejigiisana arrinta ay ku raadiyaan oo ikhlaas ay ku raadiyaan waayo haddayna ikhlaas noqonin maaragtay waxa weeyaan barashada qur-aanka ay baranayaan iyo barita ay baranayaan hadday ikhlaas noqon weydo yani halisteeday leedahay marka inay maaragtay waxa weeyaan qur-aanka barashadiisa iyo baridiisaba ilaahay dartii ay maaragtay waxa weeyaan ay u bartaan ee u baraan dadka ayaan kula dardaarmi lahaa waa marka hore marka labaadna maaragtay waxa weeyaan waxaan ku tahliilinaya maaragtay macalimiinta qur-aanka dhegeysa ama ardada qur-aanka baranaysa waxaan ku tahliilin lahaa oo dardaaran iga ah ilaahay subxaanahu watacaala ahligiis ma dayacee ahligii ilahay baad tihiin wa bishaare maaragtay waxayna lilaahi ahliin ilaahay maaragtay ahli buu kuleeyahay waan ahlu qur-aanka ahligii ilahay baad tihiin sharafna intaasaaba nagu filanba ilaahayna nagu wada anfaco jamiican sheekh xuseen nuur qalin leh oo isagu la guddoonsiiyey abaalmarin